all of you. Please take care of yourself.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo sabti ah habeen ay axad soo gelayso bisha sebteembarna waa sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobaiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban afamyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo barteena internetka ee v o a somalia com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaallo shalay ka dhacay deegaanka shabeelow ee tuulada bacaadweyne ee gobollada dhexe iyo khasaaraha dhimashada oo kordhay isagana xabad yani xabada kaga ayaan ka qarxay waa dad adigu ilaa toban qofood ay ku dhinteen dagaalku marka khasaaraha guud ahaan waa shan iyo toban qofood inta annaga aan xaqiijinay ilaa toban sideed qofoodna way ku dhaawacay marka laga reebo in dhiilo colaadeed ay jirto wax kale ma jiraan oo hadda dhiwo- dagaal hoo dhacay waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan ciidamada jubbaland iyo kuwa s n a ee dowladda soomaaliya oo howlgallo ay ka sameeyeen galbeedka gobolka jubbada hoose kaga saaray ururka al-shabaab sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii cawayska washington martida mikrofoonka iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo haya ibraahim xasan daanduray
kooxaha gurmadka ee lebnaan ayaa waxa ay sii wadaan baadigoobka suurtagalnimada in dad nool weli ay ku hoos jiraan burburka daar duntay qaraxii bishii lasoo dhaafay ka dhacay dekedda magaalada bayruud ee dalkaasi lubnaan howlaha gurmadka ayaa bilowday khamiistii kadib markii ay kuwa wax uriyaha oo la socda kooxda gurmadka iyo baadigoobka ee dalka jile ay wax dareemeen maalin ka hor oo kooxdaasi ay maraysay xaafadda jamaysa madaxa howlgallada difaaca rayadka ee lubnaan george abi muusa ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a f b in howlaha baadigoobku ay socdeen ilaa ay khamiistii laakiin fursaddu ay aada u hooseyso dalka lubnaan ayaan haysan qalab iyo khubaro dhinaca gurmudka noocaasi ah laakiin waxaa gargaaraya khubaro ka socda maraykanka jili iyo faransiiska sawiro lagu qaaday dayax gacmeed ayaa muujinaya in kuuriyada waqooyi ay waddo diyaargarow ay ugu jirto sidii ay u tijaabi lahayd gantaallo kuwa ridada dhexe ah oo ay ka tuuri rabto gujis ku sugan xeebaheeda xarunta daraasaadka iyo istaraatiijiyadda arrimaha caalamiga ee maraykanka ayaa ku warantay in sawiradaasi la helay ay muujinayaan maraakiib dagaal oo dhaqdhaqaaq ka wada dekedda milatariga kuuriyada waqooyi ee simpo indiya iyo shiinaha ayaa waxaa maanta oo sabti ay ku heshiiyeen yareynta xiisada ka alowsan xuduudaha ay wadaagaan kulan maanta ay yeesheen wasiirada gaashaandhigga ee labadaasi dal ee ugu awoodda badan asia labadaa wadan ayaa bishii juun ee sanadkan waxa ay kordhiyeen ciidamadooda ka jooga xadka buuraleyda galbeedka himalaya kadib markii isku horimaad labada dhinaca uu dhex maray ay ku dhinteen ugu yaraan labaatan askari oo ka tirsanaa milatariga indiya shiinaha welima sheegin khasaaraha dhankiisa gaaray warkiina dhegaystayaal waa naga intaas
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo warkii dunida inala socodsiinayay aan ku bilownay guddida doorashooyinka somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey diiwaangelin ay si tijaabo ah uga samaynayaan beri gobolada daadmadheer iyo hawd iyagoo tijaabinaya qalabka diiwaangelinta oo la casriyeeyey sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha guddidaasi cabdirashiid maxamuud cali riyaraac warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye cabdikariin axmed maxamed cabdikariin xinif ayaa u sheegay v o a in howlihii qabanqaabada iyo qabashada shirweynaha afraad ee xisbigu ay gebageba u marayso isagoo carabka ku dhuftay in haatan ay u gudbayaan islamarkaana ay u harsantay oo keliya diiwaangelinta iyo bixinta kaararhka ergooyinka ka qaybgeli doona shirweynaha xisbiga ee afarta bisha oktoobar u qoondaysan hawsha meel aada iyo aada u fiican bay noo maraysaa Eh, waa waa noo wanaagsan tahay badankeedii waanu dhammaystirnay waxaa noo harsanay waa ergooyinkiinu dee yimaado kaarhkii loo sameeyo iyana dhow- dhowaan baanu iclaamin doonaa haddii ilaahay ka dhigo
gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiya ayaa carabka ku dhuftay xisbi ahaan ay aaminsan yihiin in si dimuqraadiya ay cid kastaaba calafkeeda uga qaadaysa waa sida uu sheegay ma garanayo xisbi inta uu isa soo taagay ku dhawaaqay si babliga ugu dhawaaqay si muuqata ugu dhawaaqay oo yidhi waa lagu tartamayaa xisbiga gudihiisa Eh, shuruudana u sameeyo yidhi dadka shuruudaha buuxiyo unbaa eh, eh, eh, ku tartamaya oo loo ogolanaya inay tartamaan hal boos oo qof u xidhanina ma jiro haba yaraatee Eh, sideeddaa shardina waan u samaynay Eh, marka dee cid allaaliya cid u tartamaysaa anagu cidna maanaan odhan cidda shuruudaha buuxisaa mar walba booska ay u tartamayso diyaar baan u nahay waananu ka qabanaynaa Eh, wakhtigaan u qabanayna maanta galabta afarta galabnimo afarta eh, lixda galabnimo ayay wakhtigu ku egyahay marka dee ciddii tartamaysa ee shuruudaha buuxinaysa wax isku haysaa tusaale waxa ugu bixsan muddada qofka xisbiga ku jiray inay shan sannadood tahay lacag dibaajiya inuu bixiyo labadii sannadood u dambe inuu xisbiga ka dhex muuqdo qof eh, halgamaya uu ahaa wa- eh, warqadiisii eh, caafimaadka inuu qofku soo gudbiyo ay caafimaad qabkiisa Eh, codsigiisii iyo jaqada u tartamayo inuu soo gudbiyo Eh, waa waxyaalaha dee noocaasa unbaa ku jira mar aan weydiiyey gudoomiye xinif in ay cid gaara ula jeedaan shuruudaha lagu soo rogay in lagu tartamo jagooyinka hoggaanka sare ee xisbiga ayaa waxa uu yidhi horta idinku dadka loola jeeda de- ay- dadku dadku sheegay oo noo sheega waa kuwey maya anugu taa mana aaminsanin mana qabno umanaana jeedin haddii aanu cid gaara doonayno inay soo sharaxdo shuruudo kale oo ciddaa gaarka oo keliya u ogolaanaysa ayanu de meesha ku qori kari lahayn oo cid kale aanay meesha soo gashay maan ku qori lahayn laakiin waa wax dadka ka dhexeeya intan aan ku sheegin iyadoo madaxweyne ku jiro iyadoo wasiirka arrimaha gudaha ku jiro iyadoo madaxweyne ku-xigeen ku jiro iyadoo wasiirro kale ku jiraan mid walba intaan halkaa ku qornay shuruudaheeda si siman bay u wada keeneen shuruudahaas waxyaalaha halkaa ku qornay codsiyada si siman bay u wada keeneen shuruudaha inay buuxiyeen inay buuxin waa wax kale hadda waxaad fadhidaan oon kugu wareysanaya xaruntii xisbiga talada haye kulmiya maxaad halkan imika shaqada socoto maxaad ka tilmaami lahayd hadda
shaqada socota hadda waa shaqadii qabaqabada weeyaan maanta waxaan u fadhinaa waa maalintii u dambeysay ee musharaxiinta laga qabanayay araajidooda ayaan u fadhinaa ilaa lixda galabnimo diyaar baan u nahay ciddii wax keenaysa lixda galabnimo wax ka dambeyn waa xidhmaysa ta ugu weynaan u fadhinaa waa taa ilaa imika cid shubtay lacagtii musharaxnimada jagada ay doonayaan inuu tartamayaan waa ilaa imise ilaa iminka waxaa eh, soo soo soo shubay oo oo isa soo diiwaan geliyey waa lix qof Eh, horta runtii waan carabaabi doonaa waa ragga qaarkood dee meesha way sii fadhiyaan odayagaa fadhiya ciddii kula tirtameen sana anana waan u diyaar baan u nahay igana diyaar bay u yihiin waxaan qof cidi meele u xidhan tahay oo xisbiga gudihiisa ugu xidhan tahay ma jiro waxaa soo tartamay gudoomiyihii hore ee xisbiga gudoomiye ku-xigeenadii hore ee xisbiga dhammaantood way soo tartameen iyo laba qof oo kale oo oo- oo laba wasiirah baa iyana soo gudbistay lixda qof baan haynaa shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiya ayaa waxaa la qabanaya oo u astaysan yahay sida guddidani ay sheegeen afarta bisha tobnaad ee nagu soo foodale waxaana la filayaa in shirweynahaasi wax kabedel lagu sameeyo xeerarka xisbiga uu leeyahay iyada oo jagooyinka qaarkoodna ay noqon doonaan sida la sheegay kuwa magacaabida sida xogayaha guud ee xisbiga kulmiye oo hore loo dooran jiray khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
ciidamada dowlad goboleedka jubbaland kuwa s n a ee soomaaliya iyo kuwa kenya ee ka tirsan amisom oo afar iyo labaatanka saac ee lasoo dhaafay howlgallo ka waday deegaano ku yaala galbeedka gobolka jubbada hoose ayaa maleeshiyaadka al-shabaab kala wareegay deegaanka janaayi cabdalle oo lixdan kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada kismaayo haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaas ayuu wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed uu ka wareystay taliyaha guud ee ciidanka dowlad goboleedka jubbaland genaraal aadan maxamuud ibraahim aadan koojaar
shalay oo taariikhdu ahayd afartii bishii sagaalaad laba kun iyo labaatan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan kuwa sida gaarka u tara badan magaca daraawiishta waxay deegaanka jaha cabdalle oo ay ka horeeyeen nimankii halnaawayaasha ah oo gacanta ku hayay meeshaana sidaad u ogtahay waa meel muhiim u ah al-shabaab ayay ahayd waa marinka isku xiraa gobolada jubbada hoose jubbada dhexe gedo shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo gobolada dhexe sida hiiraan iyo maaragtay goboladaas dhexe oo dhan waa meesha marinka u ah ay iskaga gudbaan marka ay maaragtay u socdaan xagga goboladaas kale markay u socdaanna waa meeshay ka gudbaan xagga jubbada hoose markay u socdaanna waa meeshay ka gudbaan gudaha kenya markay u socdaanna waa meesha ay ka gudbaan isla markaasna waxay u leedahay muhiimad dhaqaale oo waxaa ka soo geli jiray dhaqaale fara badan maadaama waddadu ay tahay wadda halbowlaha oo isku xidha laga bilaabo degmada kismaayo dekeda kismaayo ilaa iyo degmada ceelwaaq iyo gobolka gedo ay uga sii gudbaan gaadiidku maaragtay dowladaha deriska ah sidaa darteed baa waxay ka heli jireen dhaqaale aada u fara badan bay ka heli jireen marka si iyadoo aan maaragtay wax isaakacaabina aan lagala kulmin ayaa gacantooda laga saaray ciidamada dowlad goboleedka jubbaland laakiin taliye wararka aynu ka helayno janaac cabdalle waxay sheegayaan in shalay saddex askari oo ka tirsan jubbaland ay ku dhaawacmeen halna uu ku dhintay arrintaas ma jirta sida aad og tahay al-shabaab wax iska caabina oo ay ciidanka kala hor yimaadaan ma jiro awood iska wax caabineed oo ay leeyihiinna ma jire waxoodu waxa weeye waa miino ay maaragtay dhulka ku aasaan oo ay maaragtay dadka ku waxyeeleeyaan iyo qarax isniidaamina sidaa darteed arrintaas waxay ku timid miino ay dhulka ku aaseen bay ku timid marka arrintaas waa ma ahayn wax iska caabina waxa ay qarax miino ayuu ahaa arrintaas marka ma ciidamadiina jubbaland oo keliya miya mise ciidamo kale oo kenya amisom ayaa idinku weheliya howlgalka waxaan u weheliya waxaa weeye ciidanka dowladda federaalka ee sne iyo jubbaland iyo saaxiibo kale oo aan leenahay laakiin amisom waa nagu soo biiraysaa weli hadda maysan qayb hadda hadda saacadala joogitaankan hadda qaybka maaha laakiin way nagu soo biiri doontaa insha allah waxaa kaloo wararka aynu ka helayno ay sheegayaan in ceel bam ama miino lagu xiray uu qarxay halkaana uu askari jubbaland uga geeriyooday ma jirtay arrintaas arrintaas ceelka wuu jiraa laakiin wax hadda geeri ah oo jira iyo wax dhaawaca oo jira midna ma jiraan laakiin ceelka way qarxiyeen waana maaragtay waxay ku qarxiyeen waa shalay weeye ceelkaas waktiga ay qarxinayaan waktigii gacantooda laga bixinayay meesha oo ay ka baxayeen ayaa si aan loo isticmaalin ceelkaas ilaan awalba ma aysan wax araxana iyo wax maaranaxdina iyo wax danqashaa dadka umaysan haynin si ay dadka ay maaragtay usii dhibaateeyaan awalba dhibaatadii ay ku hayeen ay usii xoojiyaan baa ceelkii xoolaha iyo dadkii ay isticmaalayeen ay ka cabiyeen bay ceelkii bay qarxiyeen dhaqankooda dhaqankoodayna ka mid tahay marka dhibaatadii ay dadka ku hayeen unbay sii laba jibaareen marka howlgalkan aad kula wareegteen janaac cabdalle muxuu uga duwan yahay howlgalladii hore berigii hore waad tegi jirteen waad kasoo laaban jirteen hadda kan muxuu uga duwan yahay
howlgalkan wuxuu uga duwan yahay howlgalladii hore lagama soo laabanayo janaac cabdalle waa sida loo tegay waxaana howlgalkan talagalkiisu yahay in degmooyinka hortaana la isu furo degmada madowga kismaayo kismaayo dobley isla markaasna maaragtay la horeeyo meelaha kale ee gacanta dowladda ka maqan sidaa darteed wuu ka duwan yahay howlgalladii hore marka ma ma ma janaac cabdalla ayaad ku egtihiin mise meelo kale ayaa idiin qorshaysan inaad tagtaan meelo kalea noo qorshaysan inaan tagno insha allah hadii la idhahdo marka hadda xaalka waasee maanta janaac cabdalle xaalka shacala cabdalle aad buu u degan yahay dadka shacabkiina si wanaagsan bay usoo dhaweeyeen ciidamada isla markaana ay maatinka yimaadeen way ku farxeen waxaana rajaynaynaa insha allah hadii la idhaahdo in adeegii ay bulshadu baahnayd oo dhan in la gaarsiin doono haddii ilaa yidhahdo waxaa jira in inta u dhexaysa kismaayo ama janaac cabdalle ama afmadow iyo janaac cabdalle ay al-shabaab ka arrimiyaan marka maxay macnoo leedahay inaad tagteen janaac cabdalle inta u dhexaysa kismaayo iyo janaac cabdallena ay go-doon tahay oo al-shabaab ay joogaan meelaha aad sheegaysid oo dhan kulli waa laga nadiifinayaa waana laga sifaynayaa waana la isu furayaa sida aan kuu sheegay degmooyinka kismaayo afmadow iyo dooble inta waa la isu furayaa inta udhaxaysana waa laga sifaynaya insha allah hadii la yidhahdo kooxahan khawaarijta argagixisada insha allah hadii la yidhahdo taliya waa mahadsan tahay aad baa umahadsan tahay xaris kaasi wuxuu ahaa taliyaha guud ee ciidanka dowlad goboleedka jubbaland jenaraal aadan maxamuud ibraahim aadan koojaar oo u warramayay wariyaheena khadar maxamuud xareed
waxaa soo kordhay khasaaraha ka dhashay dagaal shalay ka dhacay tuulada shabeelo oo ku dhowo deegaanka bacaadweyne ee gobolka mudug ugu yaraana shan iyo toban qof ayaa la sheegay inay gaadhay dhimashadu halka siddeed qof oo kaloo dhaawacana la soo wariyey wariyaha v o eda uga soo warrama gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa xaalada shabeelo iyo weliba dagaalada ka waraystay guddoomiyaha bacaadweyne axmed daahir macalin cabdilaahi walaal shabeelow maanta xaaladeedu way degan tahay kadib shalay markii dagaal faraha laga gubtay ka dhacay marka ay xaaladeedu way degan tahay hadda bacdiweyne way waxa weeye way hoos timaadaa laakiin bacdiweyne waxay u jirtaa dhowr iyo labaatan kilomitr marka shale- shabeellow xaaladeedu way degan tahay maanta
dagaalkii shalay dhacay ee aadka u xooganaa sida aad noo sheegtay ee wakhtiga badan socday khasaarihii dagaalkaa ka dhashay maxaa ku soo aruuriseen markay noqoto ee dhinaca dadka deegaanka
walaalle dad fara badan baa meesha dhibaata ku gaartay dadkaasi waxay u badnaayeen dad maaragtay ay ku kacday bahal maaragtay qori sidana xabad yani xabada kaga ka qarxay baa dad adigu ilaa tobanka food ku dhinteen dagaalku marka khasaaraha guud ahaan waa shan iyo toban qofood inta annaga aan xaqiijinay baa ku dhimatay sagaalkaasi laakiin faraxaas qoriga xabadda sanadkaa faraxdadaa aabishay marka ilaa shan iyo toban qofood aa kudh- aa ku dhimatay ilaa toba- sideed qofoodna way ku dhaawacantay dagaalkii shalay dhacay kadib ma jirin wax hadda ee dagaalaha oo dhacay
ma ma jirin ma jir wax dagaalahoo dhacay ma jiraan marka laga reebo wiilo colaadeed ay jirto oo ay dadkii baadiiladii iyo dhibaatadii iyo ee, colkii meesha ugu yimid ay u taagan yihiin wax ka- kale ma jiraan oo hadda dhiba- dagaalahoo dhacay
dhinacyadii dagaalamay ee hadday noqon lahayd maleeshiyaadkii shabaabka iyo dadka deegaanku welima waxay isku hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay walaalle dee yaa kala qaadaya wax kala qaadaya ma jiraan ayaguna dee markii hore ay- waxay kusoo talagaleen dadkaas naftooda iyo maalkooda ay banaysteen nimankaas khawaarijta ah, inay naftooda iyo maalkooda la wareegaan dadkuna markay arkeen arxiblaalayaal inay yihiin waxay ku talagaleen inay iska difaacaan naftooda iyo maalkooda inta qof ay ka nooshahay ayaguna inay iska difaacaan ayay ku talagaleen marka dee cid kala qaadaysa oo hadda maanta awood ula oo annaga qaadayna lagi ma jirto
Ee, ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda hadday noqon lahaayeen ee qeybta kow iyo labaatanaad iyo guutada danabba ee deegaanadaas ayay gaareen ee gurmadkaa idin yimid bal ee, haddaad inooga warrantid xaaladiisa iyo ee, sida hadda deegaanku yahay
xaqiiqatan walaale ee, mararka qaar waxaad moodaa inay sheeg yihiin baragaas iyo hadda nimankaan aan sheegaynahay sababta waxay tahay ee, inta badan nimankaani shabaaba meesha waa lagu ogyahay hadday dowladda federaalka tahay iyo hadday dowlad tahay inta way ku ogyihiin ee, sababta hadda dadkaan ay u waynayaanna waxayba u badan tahaba ee, in ay tahay ee, aano ay ayaga yacni ku aanaynayaan marka lama oran karo ee, waxa weeye annaga hadda kolley dagaalkani wuxuu socday ilaa shan saacadood ee, muddo ka badan socday waxaa la dirirayana dadka shacabka aha ay ahayd dagaalkii markuu joogsaday dee ninkii yimid waxaad moodaaba in een, aan hadda aysan qofka nafteeda aysan ku qanci karin inuu gurmad u yimid ee kolley waxa weeye wax nabad bay meesha u baahan tahay een, waxa weeye uma baahanaa qofku inay timaado kaliya Ee, waxaan oran karnaa marka een, dadka een, hadda gurmadka een, noogu yimid ee, way- way fara badan yihiin laakiin een, anagu u qaadan mayno hadda in een, yacni nimankaas ay la dagaaleen qofkii timi waxaan u qaadanaynaa qofkii xaqiiqo ay ka tahay inay la birirto oon aragno waan u qaadanaynaa inay dagaalkooda nimankaas la birirayso
ciidamada idin yimid iyo xerada ciidanka qeybta kow iyo labaatanaad ee ku taalla duleedka degmada bacaadweyne ma jiraan wax gacan ah oo aad ka hesheen ilaa iyo hadda
walaalle wax aan ka helnay annagu dadkeena waxay u baabi'eenba oo loo waayey oo loo dilay waxa weeye waxaa u badan xeradaas iyo ciidamadaas midinka oo meeshaas ka samaystay xerada waxaanan hadda ku caddaynayaa inaan cid shacabkaas aan ahayn oo meeshaas ku dhimatay ama ka dagaalantay aysan jirin waxaa weeye qof hadda gadaal ka timid dagaal markuu dhamaado qofkii timidna waxaad moodaa inaan hadda wax hadda yani macno weyn ay korriday aysan jirin sidaan kuu sheegay xaqiiqatan meeshaas dagaalka ka dhacay dad shacaba iyo al-shabaab ku dhex maray dadkii shacabka ahaa way ku dhinteen way ku dhaawacmeen qofkii yani ku dhimatay ku dhaawacantay marka waxay caddayn u tahay inaan cid kale aysan meeshaas dagaalkaas ka gelin
dowlad goboleedka galmudug oo deegaanada ka arrimiya ma jiraan ilaa iyo hadda waxa idinka soo gaaray hadday noqon lahayd kaalmo bini aadinimo iyo gurmad ciidanba
ma maya ma jirto hadda ka hor way jireen ciidamo yimid oo laaftay oo wax yani waxbaan qabanaynaa la yiri hadda ka hor laakiin waxqabad rasmiya oo annaga aan ka haynahay ma jirto haddii ilaahay idmo waxa weeye annaga waan isku tashanay waxaan ku talagalnay inaan iska difaacno cadowgaas laakiin annagu hadda cid aan weli wax ka haynahay ma jirto ugu dambayntii xaaladda hadda haddaad nala wadaagtid marka aad fiirisid deegaanku ma dagaal huraa mise xaaladdu way degan tahay
maya waa dagaal mahuro weeye nimankaasi waxa weeye niman nafteenna iyo maalkeenna banaystay weeye waxa weeye annaguna waxaan u taagannahay inaan nafteenna iyo maalkeenna annaguna ayagu meesha ay jannada ka raadinayaan annaguna ayaga aan ka raadino waxaa xaqiiqo ah annaga inay tahay cidda maanta ilaahay duurma jannada gelaysaa nafteena iyo maalkiiya nagu haystaan waxa weeye marka waxaan kuu sheegayaa walaale ugu dambaynta midda aan sheegaya waxa weeye cid allaale iyo ciddii wax ka qaban karta waan kusoo dhaweyneynaa insha allahu tacaala nimankaas dadkaas masaakiinta oo reerbaadiyaha naftooda iyo maalkooda banaystay insha allahu tacaala wayna iska difaaceen wayna ku mahadsan yihiin dhegaystayaalkaas waxaa guddoomiyaha bacaadweyne axmed daahir macalin cabdilaahi oo u warramayay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada london noogu soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdicasiis xuseen isxaaq oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda southern denmark ee ku taalla magaalada odens kusoo dhawo marka hore barnaamijka cabdilcasiis baryahanba waxaad moodaa in si weyn warbaahinta dalka denmark ay uga hadlayaan dadka soomaalida ah ee cudurka covid sagaal iyo toban uu ku dhacay bal marka hore guud ahaan waxaad sharaxdaa sida hadda ay xaaladu tahay
wadankan denmark wadankan xanuunka hadda waa la xakameeyey wuxuu ka mid yahay wadankan wadamada marka horeba xanuunka aada iyo aada u xakameeyey laga soo bilaabay bishii saddexaad sanadkan wadanka wuxuu ku jiraa yacni xaalad ah in dadka la karantiilay socodka inta daruuriga ama lagama maarmaanka maogi dadka guryahooda lagu celiyey inta badan xaafadda laga soo shaqeeyo xanuunkan dadka uu ku dhacay guud ahaan wadankan ilaa lix iyo toban kun weeye dadka xanuunka u dhintay tirada guud waa lix boqol labaatan iyo saddex tiradii u dambeysay xanuunkana hoos ayuu usii socdaa dadka soomaalida ee xanuunkan uu saameeyey ama uu ku dhacay tiro guud ma hayna dadka uu ku dhacay laakiin waxaa uun la sheegay in dadka hadda u dhintay dad un toban qof aan ka badnayn inay yihiin dadka uu hadda ku dhacayna intooda badan ay ka bogsoodeen waayahay gaar ahaan marka la eego soomaalida dee waxay ku jiraan dadka wadanka muddo ku noolaa waxaan filayaa inaad tihiin dhowr iyo toban kun oo qof marka la eego tirada intaas la eg ee soomaalida dhimatay maxaa keenay marka in indhaha dalkaas ama mas-uuliyiintiisa ama warbaahintu ay soomaalida soo eegaan
wa waa su-aal aad iyo aada muhiimsan waxaa jirta wadankan sideedaba mar kasta oo doorasho ay soo dhawaato wuxuu ka mid yahay arrimaha doorashada lagu gala arrimaha ajnabiga aada loo loo yacni loo loo fukiskareeyaa ama xoogga loo saaraa marka dhacdo yar oo magaalada aan ka dhacday aan deganahay august ayaa arrintan marmarsiyo looga dhigtay waxaa ka mid ahaa wiil magaaladan ku dhintay oo la duugayay ayaa iyadoo xanuunkii markii la xakameeyey oo soomaalidana xanuunku aada iyo aada ugu yaraa ayaa maalinkii joogtaa dad badan isu yimid sababtana waxay ahayd eh, dadku waxay moodeen in xanuunkii uu aada iyo aada hoos ugu dhacay maadaama uusan xanuunkan aada waddankan ugu badnayn Eh, ciidihii oo kalena masaajidada iyo meelo badan baa ciidii hadda caraf oo kale laisugu yimid marka hal maalin baa waxaa dhacday dadkii xanuunka laga baaray baa waxaa uga batay ugu batay soomaali waana la fahmi karaa oo arrinkaasa sabab u ahayd yacni lix- lixdan iyo dhowr qof baa hal mar oo soomaali xanuunka laga helay arrinkii marka wuxuu keenay in dadkii siyaasiyiinta ahaa oo awal horeba raadinaya jaanib bulshada ay ku kiciyaan inay arrintii ka faa'iidaysteen oo maayarka magaalada ows uu shir jara qabtay uu yihi soomaalida cudurkiibuu ku batay in ra-iisul wasaaraha wadanka inay arrintii ka hadashay oy tiri dadka xanuunka lagu sheegayo mas-uuliyad gooni waa inay istisaaraan in ay macnaha axzaabtii qaar ka mid eh oo aan sogolootiga jeclayn ay soo jeediyaan in dadka soomaalida xarum meelaha ay degan yihiin la karantiilo oo inaynan kasoo bixin lagu khasbo arrimo noocaas oo kalea ayaa dadka siyaasiyiinta aada bay u isticmaaleen dacdadaas baanan usan yaa sabab u ahayd saan is leenahay marka la eego eh, hogaamiyaasha bulshada ee denmark en, eh, soomaalida ah waxay ku doodayaan in arrimahan ay yihiin wax la xiriira xagjirnimo iyo cunsuriyad marka maadaama tahay nin cilmi baaro ah oo degan en, magaalada eh, la yidhaahdo orhus en, maxay adiga kula tahay ma isleedahay cunsuriyadaas waa mid dhaba mise waxaad isleedahay uun waa hadal laftiina aada isticmaalaysaan eh, idinkoo laga yaabo inaydan u arkin en, amarada ku saabsan digniinta laga bixinayo cudurka covid sagaal iyo toban Een, waa waa su-aal aada iyo aada u muhiimsan arrinta waxaan u kala qaadaynaa labo Ee, way jirtaa yacni bulshada soomaaliyeed in ayaamahaas isdhigasho xoogo xanuunka inta la isdhigtay ciidihii aada dadku isu dhexgaleen oo arrintaasi dhacdadaasi la arkay wiig ka mid a wiigagaas in soomaalida xanuunka ku batay arrinkaas arrin la inkiri kara ma arrin jira wey laakiin dhacdadaasi sida loola falgalay oo muxuu ahaa eh, dadka siyaasiyiinta ay arrintaasi bulshada ugu dhex faafiyeen waxaa ku jirtay yacni faquuq baa ku jiray annagoo dhinac yacni neutralnimo iyo ka fiirinayno yacni cilmi baariyahan dhinaca markaan ka fiirinay maxaa yeelay waddanka ilaa toddoba qowmiyadood oo minority ah oo qaarkood ay minority ku yihiin habdhaqan gooni oy leeyihiin baa waddanka ka jiro Een, waxyaalo badan oo ka dhexdhacana way jiraan lama soo qaata bulsho gooni ah maxaa yeelay arrintaasi waxaa hadhow ka dhalanayo haddii siyaasiyiinta ay isticmaalaan bulsho gooni ah in wax gooni ah lagu xiriiriyo waxaa ka dhalanaya hadhow bulshadaasi in la taargetsado ficlan wayna dhacday yani arrintaas siyaasiyiinta markay ka hadleen dad badan oo soomaali oo arrintaasi dhib ka soo gaaray baa jiro waxaan ognahay gabar soomaali oo magaaladan deganeyd ilmaheedii oo xabaanada markay geysay waxaa la yidhi cudur baad qabtaan adiga ilmahaaga kaa kaa qaban mayna naga noqo gabadhii oo marka oynaysaa kasoo laabatay meeshii dad soomaali oo meel bas ku sugayay baa baabuur kula wadatay intay istaagtaan si ay ku yidhaahdeen cudurkii waxaa tihiin corona yacni shaqooyinkii dad baa laga lagu lagu yacni faquuqay iskuul ku yaala meeshan macalimiintii ka ka- yacni ka dhigaysay wax oo soomaalida caruurtooda ay ku badnaayeen Eh, macalimiin badan baa iskuulkii shaqadii yacni xoogoo guryahooda ka shaqaynayay markii la weydiiyena waxay yidhahdeen soomaalida maadaama jiradii lagu sheegay waxaan ka cabsanaynaa in xanuunkii ayna qaadsiiyaan marka arrintaa consequenceskeeda ama natiijadeedii waa la arkay waayahay laakiin Marka ka mayna sokow dhicin bulshada dadka siyaasiyiinta ama maadaama ummadda ay wada u wada yihiin madax eh, wadan cudurkana uusan lahayn qowmiyad gooni ah yacni in soomaali si gooni ah loo magac dhaba may ahayn hadday jirto wax gooni ah soomaalida ku gaar ah dadka soomaalida madaxdeeda ah ama bulshada leadershipkeeda ayaa loo yeeri karay maamulkana uu kala hadli karay si goonina waa loo wacyigelin karay marka in bulshada nagula soo jeediyo oo dadka soomaalida ah yacni la taargetsado arrintaasi waxaa ka dhalanaysa yacni saameyn xun oo ama xagga shaqada ah ama xagga yacni caafimaadka la xiriira ama xataa la xiriira la dhaqanka bulshada waayahay ma la xiriirteen dowladda ama ma ka warhaysaa haddii mas-uuliyiinta dee bulshada soomaalidu ay ay- ay la xiriireen dowladda oo ay ka cabanayaan arrintan ha soomaalida dabcan urureedii way dhaqaaqeen warqad furan baa waxaan u dirnay yani yani soomaalida maga- magaaladan degan warqad furan bay ra-iisul wasaaraha u direen waxay yidhaahdeen waxaan kugu yeeraynaa wadahadal toos ah iyo shaqada aan ka qabanay yani magaalada iyo inta aan guryahan soomaali oon garaacnay bulshadeena saan u wacyigelinay waad arki kartaa marka uma baahnin annaga insi gooni a noola taargadgareeyo yani maayarka magaalada sidoo kale waa soomaalida way la kulantay arrintaana way u sheegtay waxaana si wanaaga ku-xigeenkiisii maayarka magaalada ayaa arrintii ka garaaday oo yidhi arrinkan arrin fiican ma ahayn cudurkaana yani ma lahan yani muxuu aha midab goonia iyo qabiil goonia ma lahan laakiin nasiib daro yani afhayeen ra-iisul wasaaraha u hadlay hadalkaasi ninkaas kasoo yeeray buu ayuu iska fogeeyey oo wuxuu yidhi haddii cudurka dad gooniya lagu arkay in la sheego wax ceeba ma laha marka waxaadna moodaa iyaga naftooda inay isku haayaan yani dadka dadka ajnabiga ah in wadanka lagu wada noolaado oo wadanka uu noqdo wadan yani dadka ku nool ay yihiin dad aasaaskooda uu yahay muwaadinnimo dad u doodayo iyo dad u doodayo wadanka dadkii loogu yimid oo rayska ahaa inay yihiin dadka muxuu ah wadanka iska leh doob noocaasaad moodaa inay ka dhex socoto naftooda marka la eego denmark waa wadan een, ilaa shan milyan oo qof ay ku nool yihiin sidaad sheegtay waa wadan een, weli een, la dhihi karo een, cunsuriyadda ayaa ku badan dadka soomaaliduna eh, runtii waxaa laga yaabaa in arrimahaas ay dhibsadaan laakiin haddii laga hadlayo xanuunkan iyo dhibaatada uu dunida ku hayo miyaanay wanaagsanayn in soomaalida laftirkeeda eh, la wacyigeliyo oo meelaha ay isugu imanayaan iyo een, haddii ay isku soo xoomayaanba een, laga taxadaro si cudurka aan ugu faafin dhexdooda arrintaasi waa biyo kama dhibcaan waxaan nahay bulsho yar oo ku dhex nool ummad aan soo galootiga ama aqoonin intooda badan ama aan in badan oo ka mid a jeclayn marka inaan annagu marka urursanaano oo iswacyigelinno oo muxuu ahaa aan kala fogaano oo talooyinka caafimaadka maaskiga in la xirto toban qof dad ka badan inaynan meel isugu imaanin xafladaha iyo kulamada guud in la yareeyo bulshada soomaaliyeed ururadeeda iyo dadkeeda yani aqoon-yahanka inay isku xirmaan ururo waaweyn oo yani xuquuqdeena u dooda inaan yeelano dadka soomaalida dhexdooda inay dibeediye iyo wadahadal dhexdooda yeeshaan oo wadankan siday ugu noolaan lahaayeen iyagoo minority ah oo xuquuqdooda ay u ilaashan lahaayeen ay ka tashadaan arrintaasi arrin biyo kama dhibcaan ah oo lagama maarmaan wey maxaa yeelay haddii aanan saas loo noolaanin haddii wadanka dad badan oo minority aan ugula noolo xuquuqdoodana la ilaashado xuquuqdana sideedaba baryo laguma helo xuquuqda waa xuquuq in loo dagaalamo u baahan haddaan la urursaneen oo dadku aynan ka muuqanin bulshada meelaha yani halbowlaha u ah sida hay-adaha caafimaadka yani muxuu ahaa saxaafadda dhakhaatiirta bulshada meesha wadnaha inoodan ka muuqanin haddee yani wadanka in cunsuriyadda lala dagaalamo waa iska qaanuun laakiin qaanuunkii fulin buu u baahan yahay waayahay waayahay ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo xanuunkan een, meelo fara badan oo oo yurub ah ayaa laga cabsi qabaa inuu kusoo noqdo een, marka la eego faransiiska waxaa la leeyahay een, tirada dadka uu ku dhacay ayaa soo kordhaya jarmalka marka la eego dibadbaxyo waaweyn oo dadku ay uga soo horjeedaan in mar kale xanuunka uu soo noqdo ayaa jira oo dowladdu ay ka digayso oo is leedahay waa suuragal in mar kale cudurkii uu soo noqdo haddaad eegta dalka denmark cabsi ma laga qabaa in mar kale xanuunka uu dib usoo laba kaclayo
Ha, waa su-aal muhiima waad hansanta xanuunkan denmarka cabsi weyn baa la qabaa weliba xiliyadan soo socda ee qabowga ah inuu xanuunka aada iyo aada usii bata cabsi oo weyn baa jirto inkastoo wadankan uu kamid yahay dadka wadamada aada u xakameeyey xanuunka haddana cabsi xoog leh ayaa jirto aniga hadda qaybta aan joogo jaamacadda qaybta aan ka shaqeeyo oo aan joogo arrimahaana research ku suubinaa iyo yani wixii daawooyin ah xataa cudurkan tallaal in loo helo cabsi badan baa na soo wajahday weyga hadda lasoo dhaafay waxaana soo gaartay warbixin ah in yani qof xanuunkii ka bogsooday afar bilood iyo bar ka hor mar labaad uu xanuunkii kusoo laabtay taana waxay sii abuureysaa cabsi hor leh oo xataa tallaalka sii sii fogeyn karto baaritaankiisa inkastoo dood ay ka dhex socoto hay-adaha yani cilmi baarista iyo institute-yada ay aada iyo aada uga doodayaan marka xanuunkan in tallaal loo hela ama dawo loo hela mooyaane waa xanuun muddo dheer bulshooyinka la noolaan doono cuuryaamiye yani dhaqdhaqaaqa iyo dhaqaalaha wadamada mar mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad inuu soo laba kacleeyo cabsideedana aada bay u jirtaa yani aada baa looga waayahay waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga cabdilcasiis waa mahadsan tahay roa shukran jazaak allahu khayr toddobaadkan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanaya cabdilcasiis xuseen isxaaq oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda southern denmark ee ku taala magaalada odens intaa mar kale aynu kulmi doonna haddii eebba awoodda lahaydnu waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh
haatanna ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud sharwac
kulantii wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska ee toddobaadkana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah geedku shirgu cabdixakiin uu ka qayb gelayaa shirkii shirweynihii dhirta ee adduunka ayuu ka qayb gelaya isagoo deegaanadii soomaalida matalaya meeshii buu tegaya dabeetna markuu meeshii tago ee uu waayo cid kale oo la socota uu keligii arko iyo waddamadii kale oo dhirteedii wada socoto oo la maamuusayo oo lasoo dhoweynayo ayaa waxaa dhacaysa isagoo niyadjabsan in geedihii mid ka midii garanayo geedkii la maamuusayo dabeetna dhirtii kale isla garanaysa maadaamuu geeda abaareed yahay uu geeda adag yahay waa garnaqsi dhex maraya geed galoola iyo weliba abwaan cawaala deeqsi waxaad maqli doontaana gabay uu ka curiyey iyo weliba qisada gabaygaasi uu ka dhashay oo iyaduna xiisaheeda leh hasayga daldaalana ayaan ku hollinayaay
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aan idii hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan xadrayn hadda waa xadrayn xadrayn jacayl
dhiirka dhafeenayaa ku xamdiyey alla dooqa soo xulay ku xadreeya jacaylka xasilayay xisaha kalgacayl xaggaaga xoojiyo kaba dhorxumaan
waa xadreen jacayl taasi markaa markaa iyada qudheeda marwaan yaraa qaada markaa koley koley iyaduna jacaalkaasunbay la baaxadigaysaa ma garata barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan heestaas iyo weliba heestii u dambeysay ee uu dhowaan curiyey abwaana cabdiqani xaaji oktoobar oo iyadana uu inala wadaagi doono barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal muddooyinkii u dambeeyey waxaa dunida farabaas ku haya isbeddel ku yimi cimilada adduunka kaasi oo si xooggan doodiisu siyaabo kala duwan u socoto walow lagu kala aragti duwan yahay xaalufka deegaanka ayaa la tilmaamaa inuu door xooggan ka ciyaaro isbeddelka ku yimaada cimilada waxaana si gaara sida la sheegay dhulka soomaalida farabaas loogu hayaa dhirta oo inta la jaro kadibna dhuxul laga shido haddaba dhegaystayaal sheekada aan caawa idiin hayaa waa mid mawduucaasi la xidhiidha balse kaga duwan sida qisada ay u dhacaysay iyo weliba sababta ay ku timi oo iyaduna xiisaheeda leh taas oo keentayba in laga curiyo gabay loogu magacdaray mayeedhaan bal haddaba aan soo dhoweeya abwaan cawaale ismaaciil saleebaan oo ku magac dheer cawaale deeqsi oo isagu gabaygaasi curiyey islamarkaana ah qofka ay geedka doodu dhex marayso waxaana ugu horreyn in abwaan cawaale inoo sharrixi doonaa magaca mayeedhaan iyo weliba sida uu ku cushay walaaleen mayeedhaan horta waxaa loo yaqaanaa xayawaanka oo maca xooluhu ku jiro sidoo kale dhirta waxaa loo yaqaanaa wixii noola ah ee laakiin nimcada hadalka aanu ilaahay siinin oo aan yeedhi karin marka sidaa awgeed baa mayaadhaan oo macnaha ayuu ku taagan yahay aniguna maadaamaon dhir ka hadlayn deegaan ka hadlayey oo aan ka hadlinayo waxaan hadalka looga baran sababtaasaan u qaata mayaadhaan waa gartay garanaya oo magacii guuda mayeedhaanka loogu yeedhayey waynu naqaanaa dee dhirtu horey u jirtay in badan baa sugaan hore looga tiriyey waa laga hadlay xaaladeeda dhirta waynu ognahay maxaa adiga keenay haatan in aad maansa sidaasoo dhan looga hadalhayo oo ku saabsan maxaan ku idhaahdaa geedaha amaba dhirta ku saabsan aad tiriso
walaal sidaynu ka warqabno dunida waxa ka taagan xaalad ballaadhan oo dunidao dhan saamaysay oo loo bixiyey isbeddelka cimilada marka xaaladdaa dhacday waxa ay keentay caqabado waaweyn oo lid ku ah noloshii ibnu aadamka adduunyadu shirar waaweyn baa ka dhacay oo xalal lagu raadinayo waxyaabihii qodobadii ugu waaweynaa lasoo saaray waxaa ka mid ahaa maadaama xaalufka deegaanku uu aabbo u yahay isbeddelka cimilada in marka laga tago in la yareeyo qiiqa warshadaha iyo waxyaabaha kale in dhirbeeris la sameeyo oo malaayiin geed dunida dacladeeda lagu beero ayaa ka mid ahayd xalkii dabeetana waxay ku kalifay iyadoo adduunyadii awoodda lahayd ee dhaqaalaha ahayd sidaa uga warwaraysa deegaanka innagii oo bulshadeenu reemihii u badan tahay oo dhaqaaladeenu xoolaha nool ku tiirsan yahay inaynaan dareensanayn inagoo sidaa u nugul inaynaan dhibaatada ka diyaar garoobin dareensanayn waxaynooga meel yaalaan aanu jirin markaan arkay waxay gu kaliftay intaan anigu dareensanahay iyo intaan xogogaal u ahay awgeed inaan bulshadeeda ku baraarujiyo in khatartaa laga diyaar garoobo anaa wacyigelin aan ka sameeyo waan gartay marka gabayga waxaad ku garnaqsanaysaan geed intaynaan garnaqsiga gelin geedkaasi ma galoolba ma sogsogba ma maraaba ma muxuu yahay maxaan ku dhaha geedkaasi noocyadooda way naqaanaa
walaal geedku waa geed galoola gabaygu wuxuu dhigan yahay humaaga qofayntu ku dhisan yahay oo waa geedkii oo hadlaya iyo anigii oo doodayna marka waa geed galoola sababtan geedka galoolka u qaatay waxa weeye wuxuu ku jiraa geedaha sumadda u ah deegaanada soomaalida waa geed qadiima manfac badan dad iyo xoolaba dabeetana si mudanka dhirta aan u tuso waana waana aan ku raaciya cabdixakiinowe geedka ugu badan ee dhuxusha laga shido waayo uu dhuux adag yahay dhuxulaystadu waxay jecel yihiin galoolka shidistiisa waana kuwa ugu manfaca badan leh marka isagaan soo qaatay si dareenka usii ballaadho waagaag waagaag markaaseed u garnaqsateen adiga iyo geedkii bal haddaynu garnaqsigii galno
geedku wuxuu matelayaa horta geedku ka og dunida halkay ahayd inuu ibnu aadamku ka ogaado ama soomaaliduba ka ogaato ayuu isagu matelayaa ka og in ahmiyaddani dunida ka taagan tahay in adduunka shirar ka dhaceen in qofka environmentalisku dunida imka qiimo badan ku leeyahay ayuu matelayaa geedku shir buu cabdixakiin uu ka qayb gelayaa shirkii shirweynihii dhirta adduunka ayuu ka qayb gelayaa isagoo deegaanadii soomaalida matelaya meeshii buu tegaya dabeetana markuu meeshii tago ee uu waayo cid kale oo la socoto uu keligii arko iyo wadamadii kale oo dhirteedii wada socoto oo la maamuusayo oo lasoo dhaweynayo ayaa waxaa dhacaysa isagoo niyadjabsan in geedihii mid kamidii garanayo geedkii la maamuusayo dabeetana dhirtii kale isla garanaysa maadaamuu geeda abaareed yahay u geeda adag yahay haddii isaga lagu beeri lahaa adduunka oo dhan inaan cimiladan isbedelaysa xaalafba dhaceen geedkii markaa soo noqday oo fariina lasoo faro lagu yidhi dadkaagii markaad gaadho arrintan fahansii oo ka olole sanadka dambena shirka waxaanu ku qaban doonaa daalo ayaa nin dhuxulaysto oo kala hayaa u gubayaa isagoo aan geedkii markaa fariintii uu siday aan gudbin deetna anaa uu imanaya xilli galaba geedkii waan baktiinayaa deetna doodeedu halkaas ka bilaamaysaa marka wuxuu igu baraarujinayaa dunidu arrintan ugu xoogan tahay iyo sidaan inagu uga dhoohanahay waan gartay marka dee dabcan shir buu tegey saa tilmaantay ama qaabka qofaynta ah ee aad aad u qaadatay gabayga geedkii shir buu tegey waayihiibuu soo arkay muhiimadiisiibuu soo dareemay uu soo noqday marka fariintu sidaa maxay tahay iyo garnaqsigiisa iyo ama ama baraarujintiisu baraarujintiisu walaal waxa weeye maadaama oo deegaanku yahay lafdhabarta nolosha ibnu aadamka ah inaguna aynu gumaad badan ku hayno iska daadaryeeleh in wuxuu inagu baraarujinayaa cidda loo danaynaya inaanay deegaankaba hayn ay nafta biniaadanka tahay wuxuu leeyahy war aniga nasteexa igu gelina laakiin haddii anigu aan meesha ka baxo idinkuna igama dambaynaysaan marka waxaa ku dhex jirta inuu dareensiinayo ahmiyadda uu inoo leeyahay hadday tahay xagga dawada cuntada roobka xagga dhismaha iyo guriga afka laftiisa oo geedku waxa uu leeyahay intaasoo farac oo afkeenu ku jira wuxuu itusayaa inuu yahay saldhigii nabadda oo geedka muxuu ahaye nabadda lagu hoos goyn jiray in laysku hoos dooni jiro geed fadhiisigii ahaa in weelka laga jaro xooluhu inay isaga daaqaan wuxuu itusayaa marka malaayiinta waxqabad ee ay dhirtu inoo leedahay iyo sida aynu inagu u gumaadayno inuu jarayno inagoo moogan inay inaga inagu tahay caqabad nololeed waa hagaag marka haddaynu ka soo qaadanno baydadka uu ku gurnaqsanaya uu muhiimaddiisa iyo ahmiyaddiisa uu ku tilmaamayo walow dee gabaygu aada u dheeryahayna aan soo koobi karin maxaa ka mid a haddaynu soo qabanno mid iyo laba walaal waxaa ka mid a meelaha uu ku gurnaqsanayo wuxuu leeyahay waxaan ahay mariinkii dhulkiiyo marashidii guude haddaan mawle igu beerin waad madhan lahaydeene magnadkaygu dhowl gaaxday buu kugu macsuumaayey mahuraanka noloshaani hiyo lagama maarmaane mana anigu oon sheeganayna ma ismuunaynin ha yeeshe intaad moogantaan kuu maldahayaaye aroos loo mashxaradaa u mudan dunida maandhowe markaad gaari muuqliya dhabeel guuru miyanayso magool baad ku haasaa usaaniyo mankaygiiye marka xiga maqbuulada dhacdiyo marinka guushiinna magasiga hadhkaygaad haddana meherka keentaan marka xiga dhigaha lool ku maran kabad ku maamuusan iyo udub ku miisaaman oo murug ku taageera oo midab sibaaq looga dhigay ani mulaaxdayda haddii aad midkood waayilayd gaaf ma tumateene aqaleed xajmoodiya ana quruxda kuu miidhay udug baan mar kale kuu noqdaa maydi iyo foox manfacana anaa kugu filan midhoga siinaad kolla madagaad sidataa noqdaa hogta miiciga kol kalena miscirirtaan hiyo deyr la meersado marna daawadii baan hiyo dhaymo milileede kolla macallin baan kuu noqdaa sida musheekhdiiye inta xaraf mug weyniyo ku qoran magacyo guudkayga masalooyinkayga malaha garanba maysaane marjic baan afkaagiyo u ahay lama masuugaane muran iyo ismaandhaaf haddii laysku mari waayo oo dagaal mitidaa aawadii madax rag loo gooyo marka xaaja kaa murugta ee laysmartii waayo garta madasha lagu gooyo ee nolosha maaraysa mar kalaan maxkabad ku noqdaa mooska nabadeede mid kaloo aad moogtay haddaan midii kasii raacsho meesigaad ku faantaan kolkay tahay madhaafaanka anigaa masruufeegisiin kama macaashdeene geelaan habeenkii imiran ama imayracanin macaluusha awgeed kollaba lama miskeedeene markuu curubta laamaha la jabay laaca kaga maarmo u godolka maaxdumay dartii maraqa tuuraayo gorafkaad magiinada irmaan gaaxda kaga maasho marka iyo hadhuub baa noqdaa muran la'aaneede martisoorka xeerada gashee mudanka loo geeyo masafiyo kolay tahay fandhaal mooye qara weyn leh maacuunta oo idil dhirtaa laga malayaaye inta aan waxqabad maahir iyo muunad kugu sooray malaayiin kunbay dhaafilay tira masaalkeede isagoo aan mahad iigu niqin waxaan muhiibsiiyo aadmigu wuxuu iima kala iina madiyayo maankayga way daalisay yaa macnaha sheega yaa macnaha sheega waa hagaag marka waa garnaqsaday faa'iidadiisii uu ka hadlay muhiimadduu leeyahay uu ka hadlay uu aadamaha u leeyahay wixii oo dhan buu taabtay adigaad adigaad wada doodaysaanoo qofka u imiye dee la kulmayada waayaha uu ku sugan yahay waa adiga oo dee la shidayo shirkaasina uu sugayo adigana maxaad ugu falcelisay walow saynu tilmaannay gabayga aada u dheeriyay ha waxaan haddaan walaal soo qaatay marka markaan markan dambe aan u jawaabayo waxaan sawir ka siinaya bulshadanu soo martiyey inaanay ahayn bulsho sidaa u wanaagsan oo mayeedhaan dal yeeli karta oo itaalkaaba leh oo wacyigaaba qabta inaanay ahayn ayaa markaana u sheegaya imika waa garta maxaa tidhi adna marka waxaan idhi galoolo midkaa tidhi imaan qaadiye magaraabo liitiya ninkii gocora mooyaane maskaxdii dareen luu gilgili sida mahiigaane alla ilaah mas-uul baa tihiyo lama masuugaane bulshadaad miciisoo bidaan kuu dul marayaaye ma yeedhaan ha joogee dadkan maalintii heline masaakiintu geedaha ka badan milicda jiiftaaye mukur iyo naf baa lagu jaraa malaha beenaade aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay abwaan cawaale deeqsi oo inala wadaagaya gabaygaas oo aad u dheeraha se yeeshe aynu intaasi ku soo koobnay amaba aynu ka soo qaadannay mar kale ayaan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba aan idin leeyahay cawaysi wacan oo wanaagsan haatanna aynu wada dhegaysanno waaye waaye iyo weliba codka fanaanka cumar dhuulle cali
hadalka kay dabacsanba jacaylku ku dirsada farxadan laga daaliyo dixbay shekadooda hadalka kaydeebacsanba jacaylku ku diirsada farxadan laga daaliyo duxbayn shekadoodaay Doce pedacinho murankuwa uga daraa waxaan murti kugu dulfulay adoo dusha ka xafidiyo duqaad baan kaadhabaa duqaad baan kaadhabaa waxaan murti kugu dulfuray haddaad igu diidan tahay mar waan kugu gaalayaa na duqaadka kaadhabaa haddandar allee ku idhi adigaan dumarku jecla qalbiga adigow dawa dohna ruux kale ma rabo haddaan dar allee ku idhi adigaan dumarku jeclahay qalbiga adigow dawa dohna ruux kale ma rabo malaha waadiga diisayo dareen baad iga qabtaa hadkayna kala diilaa daraada kuwaanu nacay
markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii afaraad uguna dambaysay ee waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaan cabdiqani xaaji oktoobar oo ah hal abuura ku nool dalka maraykanka waxaanuu cabdiqani qaybtana kaga hadli doonaa heestii u dambaysay uu curiyey oo dhowaan uu soo baxday hase yeeshee waxauu marka hore inoo sharaxi doonaa heesta xadrayn jacayl waa xadreen jacayltaasi marka marka iyada qudheeda marwaan yara qaada isla nabiil bullaa la xameeyey sidan ku sheegaba ninkaas waa ninka heesaga ugu badan taabo qaaday la xameeyey aad baan mar walba u salaamaya tankii baan leeyahay wakaas marka koley koley iyaduna jacaalkaasun bay la baaxa degaysaa ma garata
xuralcaynti jannaday xabiibi geeya xusuusigu reebtay baate qaalanjadi xaadaynaad kicsaay xudigtaan dumarkaba xushaan xubiye jacayl xadaafa xuskiyo qalbigada ku xerto xididada dhiigya xabaaraan xajirayso naftii xaniibantee xidhiirka dhafeenayaan ku xamdiyey alla dooqa soo xulay ku xadreeya jacaylka xasilayay xisaha kalgacayl xaggaaga xoojiyo kabadhood xumaahan xubiye jacayl xadaafa xuskiyo qalbigada ku xerto xididada dhiigya xabaaraan xajirayso naftii xaniibantee xidhiirka dhafeenayaan ku xamdiyey alla dooqa soo xulay ku xadreeya jacaylka xasilayay xisaha kalgacayl xaggaaga xoojiyo kabadhood xumaahan
jannaday xabiib xaruuri goobixubna jaalaaqsane ficigtooyin qurux ku xaran gobota xun iyo sharaf lagu xusaa xuuran caynti jannaday xabiib xaruuri goobixubna jaalaaqsane ficigtooyin qurux ku xaran gobota xun iyo sharaf lagu xusaa xaasheeka dhoor xajiyo xoreeca shaqoo xusmeeyo kaa xigsaday xawalayda adiga xaq dhowr badan isii xanaano xidhiirka dhexeynayaan ku xandhiya la dooqa soo xulan waxaad leeya jacaylka xasilay xisaha kalgacayl xaggaaga xoojiyo kaba dhowr xumaahan
haddii ayntaa kaga nimaadno heestaasi xadreyn iyo weliba codka marwaan yare ugu dambayntii dabcan gabagabadii baynu joognaa sugaan baynu uga soo sheekaynay dhegeystayaasha gabayadii garrabsiga jacaylkaad samaynaysay heesahaagii hore kuwii dhexe kuwii dambe kuwii talantaaliga ahaa haddaan adiga kuu dhiibo ugu dambayntii maxaa dhegeystayaasha usoo qaban lahayd aynu kaga tegi lahayn heestii ugu dambaysa
waxaan kusoo gabagaban lahaa koley hees iminka malaha saddex wiig afar wiig baa jirtaa waxaa qaada waraaqay maxamed kaafi finaankayga halkan degan heesta waxaa la xameeyey isna finaankayga walaalkay maxamed alta waxaa soo tumay furunle heesta kaalin gale kaale baa la yidhahdaa marka koley iyaduna heesaha jacaylku ma haddana xaggan mardelan bahalkii lama wada maagi karaan jacaylku ma xagga uga yar hiilinaya ma garat
dadweyntii ma isagaa marka hiil u baahday kolka ha ha isagaa marka hiil u baahday marka waxay ka jawaabaysaa iyaduna wacyigelinta waan leeyahay haddii cid kale haddii dadka qaar karhaan anaa kalkacayl ka dhowra yacni haddii dadka dad qaar dad badan baa naceba xitaa anagu markaa hore aan ku sheegay waa nacbaa marka laakiin isagun baa leeyahay haddana de noloshii un baa sidane dee koley taabo qaadaan leeyahay marka markan ha ha marka balku waa iska bogajeed badan yahay walaala marka de koley hadda dadka marka uu dhibay aad taali geliso dadka jecel ee isku faraxsanna waa inaad taali gelisaa yaa lagu degdegin baad leedahay baalka ha ha
aad iyo aad bay heestaasina kusoo gabagabayn doonaa maxamed kaafi qaadayo
haddii dadka qaar karhaan anaa kalgacaylka dhowra anaa koriyuhu dhibato luriya kallifaadu dida kashananiga ku sora kashananiga aniga kashananiga ku sora kadeed iyo dhaawac gaadha kalsoonidaana u
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tani intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doonana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
idaacaddeenii caawa oo idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa intaasi inagaga dhan idaacadda waxaa soo saaray maxamed colaad xasan dhinaca farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
kadeed iyo dhaawac gaadha anaa kurba dhinac marsho kalsoonidaana u dhaa anaa koriyuhu dhibato luriya kallifaadu dida kashananiga aniga aniga ku suran